ka dambena mushabahun bihigu waxa weeyaan durarta nusirna calaa bisaadin asraq waxaasoo wada socda weeyaan haddaba haddaynu kala faslinno mushabahun bihiga hay-adiisii unbaa lumaysaa sifadii mushabahun bihiga oo durarka eeg xidigaha mar leyma waxaa lagu qaydiyey samada xidigaha samada maa lagu qaydiyey xidiguhu markay samada ku yaaliin jawhar gogol buluuga lagu duldaadiyey baa la moodaa miyuu yidhi hadduu hadalkaa odhan lahaa qaybtii horeynu soo marno o kale u noqon lahaa xidiguhu markay istiimayaan bu yidhi iftiinkamaad ka faslin kartaa xidigaha dee kama faslin kartid isaga laakiin durarka waxaynu ka faslin karnaa calaa bisaadin asraq baynu ka faslin karnaa kolka kaa dambe unbay sifadu ka lumaysaa kan horena samadii ayaan de meesha u oolin oo la soco oo xidiguhuna haddaad tidhaahdo durar oo kale weeyaan xidiguhu waa durar oo kale samaduna he waayo bisaad asraq ayaa lamida de xidiguhu halkay ku yaaleen imika leenahay sheekhu ma tilmaamin samaduna waa gogol buluuga oo kale haddaynu nidhaahno dee mushabahun bihiga sifadiisii ama hay-adiisii gogosha ahayd unbaa tegeysaa laakiin mushabaha sifadiisii lawaamicda ahaydna wuu sitaa samaduna marka horeba sifadiisa ma ahayn marka horeba sifadiisa ma ahayn wa kaana ajraama nujuum xidigaha daatadooda waxaad mooddaa lawaamican xaaladda ay iftiimayaan durarun jawhar baad mooddaa nufirna la faafiyey calaa bisaadin gogol lagu faafiyey asraqin buluuga id low qulta haddaad tidhaahdo kaana nujuuma nujuumku durarun oo kale haddaad tidha wa kaana samaa'ana bisaadun asraq oo kale haddaad tidha kaana tashbiihu maqbuulan waa maqbuul tashbiihu maqbuul weeyaan laakinahu qad zaala minhu waxaa ka suulay almaqsuudu wixii looga jeeday bihayati lmushabahu bihi mushabahu bihiga hay-adiisii baa meesha ka baxaysa oo xidigahan iftiimaya waxaa lagu tashbiihiyey durar un maahay mutlaqu durarun miyaa lagu tashbiihiyey mise durar gogol lagu faafiyey baa lagu tashbiihiyey sababta gogol lagu faafiyey mma ma fahmaysaa ilahay baa aayadda qur'aanka subxaanahu watacaala markuu xuurulciinta markuu tilmaamayey wildaankii dee jannada ka adeegayey maxaa la yidhi taraahum maxaa xasibtahum lulu-an lulu-an mansuuran kolka aayadda qur'aankaa dib ugu noqo sababta nasriga uu keenayo ama mansuurkani uu keenayo macno lulu-an kale ama durarkani ayna keenayn buu macnahani wataa lulu-an mansuuran kolka lulu-a saa loo baahiyey loo daadiyo ee nuurkuna uu ku dhaco way iscawiraan nuurkay isku soo celiyaan iftiin badan baa meesha ka dhacaya kaasi iftiinkiisii kanu kusoo celinaya kana kanuu kusoo celinaya midda kale qurux badan oo dee jawhar un haddaad tidhahda aan meesha kasoo baxaynin ayaa markan kale ka soo baxaysa kolkaas sifadii mushabahubihiga un baa meesha ka baxaysa buu ku yidhi waad aragtaa halkaa waxaynu ka soo baxnay laba qaybood baa murakabkii ka soo baxay soo maaha mufradkiina afar qaybood ba ka soo baxay lix qaybood ma haysana waymaa mufradun mufradin mushabaha laga dhigo bimurakabin murakabna mushabahun bihigiisa laga dhigo ka horena waa mufrad ka dambana waa murakab weeyaan waa ka qawli lkhansa inantii khansa ahayd hadalkeega maxay tidhi inantaasi akaru ablajtatamu lhudaatu bihi kaanahu calamun fii ra'sihi naarun akaru ninkani bay tidhi waa nin biriir leh ablaju oo aada iyo aad ablaj u ah waa quruxdii bay kaga kinaayoonaysaa qurux badan taatamu waxaa ku dayanaysaa beledku de waa kolku subaxu dilaacayso kolka quruxdii bay kaga kinaayoonaysaa akaru waa nin biriir leh ablaju oo weji cad ta'tamu waxa ku dayda alhudaatu kuwa hanuunsan ayaa bihi isaga ku dayda horta quruxda waa nin iftiin waa subaxdaasoo kale weeyaan bay tihi xagga nuurka ilaahay siiyey kan kalena waxay leedahay ta'tamu alhudaatu bihi caqliga ilaahay u dhiibayna kuwa hanuunsan baa isaga ayaa imaam ka dhigta oo isaga ku daba fayla bay leedahay kaanahu calamun waxbaad isaga moodaa bay tihi maxay buur baad moodaa fii ra'sihi naarun madaxa sarana lagaga shiday dab buur yaroo madaxa ugu sarreeya dab lagaga shiday ayaabaad moodaa waxay uga jeedaa kaanahu calamun ummadoo dhan baa taqaana bay leedahay kaba warrami maayo oo sow ma ahayn maxay odhan jireen dee waa macrifada maad macrifayn kartaa ma macrifayn kartid kolkaa kaanahu calamun way ka maarantay hadal sifada inay ka bixisay diiday kaanahu calamun bay kaga baxday fii ra'sihi naarun buurtu cid kasta way u muuqataa haddii habeen madow dab lagu dul shidana dabkaasi intee ileeg buu iftiimaya aad buu iftiimaya soomaalida waa taqaanayo dabku dee intii mark beryihii dabku dadku ay dabka ku uu soo hagi jiray waad garanaysaa ama sheekadooda waad haysaa dabka haddii geedka lagu hoos shido iyo haddii buurta lagu dul shido labaduba waa ka duwan yahay markii banaan lagu shido haddii geedka lagu shido ololkiisa iyo iftiinkaasi geedku raacaya kolku intuu geedkaasi la eg yahay ayuu dabkaasi la egaanaya xataa geedku yuuna shidminba buurta haddii lagu dul shidana waa noocaas oo kale waxaa jira haddaba mufradka waa mushabaho kaanahu mee mushabihi sow haada maaha kolkaa dee ninkaasoo ma hayna amaanaysi kaanahu waa mufrad mushabahu mushabahun bihiguna waa calamun fii ra'sihi naarun muna ahayn murakab mushabahun bihiguna waa murakab wa imaa murakabun murakabin mushabaha laga dhigo bimufradin mufradna mushabahun bihigiisa laga dhigo ka horena waa murakabka dambena waa mushabahun bihi naxu almaau biyaha almaalixu ee maalixee dhanaani ka sumi waa sumka oo kale iska ilaali biyaha dhanaan weligaa ha isku cabin haddaad cabtidood badda tegtidna ha badsanin waxay wax laga yaaba inay calooshaada ay dhibaato badan u geystaan ama ay jarjaraan baa laga yaaba almaau lmaalix ka sumi inkastay dadkeenu caafimaad baan ka dayina yidhaahdiin biyaha waa khasar weeyaan almaau biyaha almaalixu ee dhanaani ka sumi waa sumka oo kale kolkaa badsiimahoogaa khatara badsiimahooga ayaa khatara haddaba mushabahu waa kee waa murakab oo almaau lmaalix weeyaan mushabahu bihiguna waa kee waa sumi weeyaan sumi kelmaddaa sumi ah ayuu mushabahun bihigiina ku noqonaya waxaa jira haddaba halkaa waxaynu ku garan karnaa oo halkaa inooga caddaaday labadii lixdii hore labadaa ugee sideed sow maaha sideed qaybood oo mushabaha iyo mushabahun bihigu ka kooban yihiin ayaynu inka halkaa ku marnay afar qayboodna horaynu u soo barannay xisiyaan caqliyaan mukhtalifaan arbacadii haddaad sideeddii ku dhufatid imisay kuu soo boodaysaa afar labiiyo soddon bay soo boodaysaa soo maahayn labiiyo soddonkaa qaybood bal mushabaha iyo mushabahun bihiga keliya markaynu ictibaarino ka dhigo laakiin kitaabta kalena way kaa caawinaya balaaqadii wax ka sii wada haddaad doonto المبحث الثالث في تقسيم طرفي تشبيه باعتراف باعتر- باعتبار تعددهما وحدون يا إنو إنو أقورهمو تشبيه لبدي طرف قيبين لقيبين أيو حق تعددك مركي اللي إيقيو حق إفلاتك إيا تركيبك معها وحق تعددك ويا تعددك مركي اللي إيقيا أما لقيمين أيو ينقسم واقع بسما يا طرف تشبيه تشبيه لبدي طرف المشبه مشبه إيا والمشبه به مشبه به قوياني باعتبار تعددهما حق تعدد كمركي لقا عبرايو إلى أربعة أقسام أفر قيبود أيو أقيب سميا ملفوف مذوا ملفوف ومفروق مذنوى مفروق وتسوية مذنوى تسوية وجمع مذنوى جمع أفر تا قيبود مذو حلو يقانا ملفوف مدنا وحلو يقانا مفروق مدنا وحلو يقانا تسوية midna waxa loo yaqaanaa jamac afartaas oo qaybsamaya fatashbiihu lmalfuufu tashbiiha malfuufiihi huwa isagu jamcu kuli darafin daraf kasta in lala kulmiyo weeyaan oo minhumaa mushabih iyo mushaba mushabaha ka kala tirsan maca milihi isaga oo kale mushabih iyo mushabahun bihigii mid kasta midkiisii baa la siinaya ka jamci lmushabahi mushabaha waa in lala kulmiyo maca almushabahi mushabaha kale mushabahya mushabahyowga dhinac laysku marinaya walmushabahu bihina waa in lala kulmiyo maca almushabahi bihi mushabahu bihiga kale mushabahun bihiyowgana dhinac mushabahana dhinac ayay noqonaysaa bixaysu si oo yu'taa lala yimaado bilmushabahaati mushabahaadka awalan marka hore uma bilmushabahaati bihaa mushabahaatu bihaagana haaniyan marka labaad ka qowlihi waa ninka gabayaagaa qowlkiisa oo kale leylun wa bedrun wa ghusnun shacrun wa wajhun wa qaddun leylun waa habeen leylun habeenku shacrun waa timo bimacnaa ka shacar oo kale weeyaan xagguu kale mid yahay leylku shacarka oo kale xagga sawaadka iyo madowga wa bedrun waa day wa bedrun dayuxuna kalweji waa wejiga oo kale waa tashbiihi maqluubka ahaa bedrigu wejiga oo kale we- bimacnaa wejigaa dayax oo kale ah laakiin dayuxu wejiga oo kale maaha wa qusnun laantuna kalqaddi waa joogga oo kale buu ku leeyahay joogga inantaasi waa laan oo kale inuu idhaabu doonayay mushabihiina dhinaca hore isku wada mariyey mushabahun bihigiina dhinaca dambe ayuu isku wada mariyey wa ka qowlihi shaacirka qowlkiisiiba weeyaan tabasumun waqutuubun fii fi nada fii nadan wawaqan kaalgaythi waalbarqi taxta alcaaridi albaridi tabasumun waqutuubun fii nadan wawaqan kalgaythi waalbarqi taxta alcaaridi albaradi tabasumun muusood iyo waqutuubun weji tubid fii nadan xagga deeqda iyo wawaqan dagaalku kalkayfi roob iyo walbarqi hilaacoo kale weeyaan oo taxta alcaari daruurta hoosteeda ah alberedi qabowga xambaarsan falamaa ra'ow caaridan soo ma ahayn caaridan waxaa jira tabasumkan waa mushabihii kayfkuna waa mushabahun bihigiisii quduubku waa wejiga ruuxu markuu xanaaqo wejiga bedelo weeyaan quduubku waa mushabihii barqiguna waa mushabahun bihigiisii waa laba mushabaha iyo laba mushabaho dhinac baa mushaba mushabahyadii la isku mariyey mushabahubihigiina dhinac baa la isku mariyey kolkaa fii nadan ayuu muusoonayaa ninku markuu muusoonayo markuu deeqayo waa markaa uu dee haa tabasumka ku jiro quduubku markuu wejiga qaadhqaadhinayo cadhonayaana waa waqan dagaalka golku ku jiro tabasumun muusoom iyo wa quduubun wejibedel fii nadan deeqda iyo wa waqan dagaalka kalkayfi roobka oo kale weeyaan iyo walbarqi hilaaca oo kale oo taxta alcaaridi daruurta hoosteeda ah alberedi ee beredka ahayd bered beredka way sidataa iyadu maahe wa ka qowlihi shaacirka kale qowlkiisaba weeyaan wadaw'u shuhbi fawqa leyli baadin ka adraa fi lasinnati fi duruuci وضوء الشهب فوق الليل باد كأدرى في الأصنة في الدروع وضوء الشهب حدقها بوليهي افتين كوغو فوق الليل هبينك دشيسة أيو باد كافتيميا كأدرى في الأصنة وحبد مدابوك ليه ورمها أفكوغ أوكله في الدروع درعية دحدودة درعية دحدودة أيابد مدابوك ليهي ورم كتشرا إنيهين إمك مشبه وامحي ضوء الشهب إيا الليل ayaa labadooduba mushabaha dhinac buuna isku meriyey sidaad arkaysid daw shuhbi fawqa leyli waa kale kolka labadaasi waa mushabah adraafu lasina iyo duruucduna waa mushabahun bihigii kaasi waa tashbiihii la odhan jiray malfuuf tashbiihu markuu malfuuf yahay mushabahaadana dhinac baa la mariyaa mushabahaatun bihaagana dhinac baa la mariyaa lafiganna wuxuu ka yimi duuduub buu ahaayo mushabihiina gaar baa la iskugu duuduubay mushabahun bihigiina gaar baa la iskugu duuduubay tashbiiha mafruuqihi waa maxay waa in mushabih iyo mushabahun bihiga laysku ag sheego haddana mushabaha kale iyo mushabahun bihigiisa kale laysku ag sheego wahaakada wa tashbiihu lmafruuqu tashbiiha mafruuqihi huwa isagu jamcu kuli mushabahin mushabah kasta in lala kulmiyo weeyaan maca maa shubiha bihi kii lagu shabahayey miciisa ka qowlihi gabayaaga qowlkiisaba weeyaan annasru miskun waalwujuuhu danaaniirun waadraafu lakufi canamun wuxuu tilmaamayaa annashru buu yidhi urta ka soo baxaysaa miskun waa miski oo kale udgoon weeyaan buu leeyahay walwujuuhu wejiyowguna danaaniirun waa diinaarro oo kale xaggaa diinaarku dee waynu garanaynaa midab dadku jeclaysto haddana mudawar ah weeyaan sida wejiga oo kale wa adraafu lakufi kafafkan buu ku leeyahay daraaftoodaasina canamun waa geedkii yaraa ee canamka la odhan jiray oo kale waxaa jira inan buu tilmaamayaayo wuxuu leeyahay nashrigeegu waa miskiga oo kale nashri waa mushabaha miskina waa mushabahun bihigii wujuuhduna waa danaaniirta oo kale wujuuh baa mushabaha danaaniirna waa wuu mushabahumbiyigii adraafulakuf qacmahan kafkoogan hore ayuu mushabah ka dhigay canamkuna waa geed xagguu kaga shabahayo uu leeyahay canam geed geedkaa canamka la yidhah waa geed aadu jilicsan bay yidhaahdeen taabasha ahaan kolkaa kafkana dee ilaahay markuu yidhi subxaanahu watacaala waa la iska eegi karaa ama aynu diintuba inoo banaysay to marka in wejiga iyo kafafka laga eegi karo wejigana jamaalkaa loo deliishadaa kafafkana jileeca ayaa loo deliishadaa oo ruux adagoo lafa taagtaagana dee waxaan umalaynaya ruuxna ma ma doorteen haddaba canamkaasi jileecan uu ku tilmaamaya waa kii kafafka looga deliishanayey weeyaan midda kale canamku tusaale kalena wuu leeyaho waa geed midab ahaan cas weeyaan wuxuu tilmaamayaa inantan uu isagu jeclaaday ama uu guursanayaa inay tahay inan mar kasta xinnaha ama waxaa dumarku ay isku qurxiyaan uu ka dul muuqdo gacanteedaasi ama cidiyaheegaasi waa canam oo kale buu ku leeyahay aad bay u jilicsan yihiin midabkooguna dee waa midabkii la jeclaysanaye laga shaqayn jiray haddaba annashru iyo misku waa mushabah iyo mushabahun bihi oo dhinac baa la isku raaciyey walwujuuhu danaaniiruna waa mushabah iyo mushabahun bihi kaloo dhinac baa la isku raaciyey adraafu lakufi canamuna waa mushabah iyo mushabahun bihi oo dhinac kalea la isku raaciyey annashru nashrigu miskun miski weeyaan walwujuuhu wujuuhduna danaaniirun danaaniir weeyaan wa adraafu lakufi kafafka darafkoogu darafkooguna canamun geedkii canamka la odhan jiro kale weeye wa tashbiihu taswiya ka saddexaad waa tashbiihii tashbiihu taswiyaha ahaa huwa isagu an yatacadada inuu tiroobo weeyaan almushabahu mushabahu duuna almushabahi bihi mushabahu bihigu isaguna tiroobin ka qowlihi gabayaagan qowlkiisaba weeyaan mushabaha mushabaha ayaa mutacadida mushabahyow badaan baa la sheeg sheegaya intaasoo mushabahba mushabahun bihigoogu waaba waaxidun mid keliya weeyaan tusaaluhu waa maxay sidqu lxabiibi wa xaali kilaahumaa ka layaali wa faqruhu fii safaa'in wa admucii ka la'aali waad aragtaa sidqu lxabiib ninka aan jecelahay buu ku leeyahay dhafoorkiisu iyo waxaali aniga xaaladaydu kilaahumaa labadooduba ka la yaalli waa habeenka oo kaluun ayaa mushabaha iminka sidqigu waa mushabah soo mahayn yaa kaloo mushabaha xaalkuna waa mushabahu mushabah kale soo mahayn labadaa mushabah mushabahun bihigooga maad garanaysaa waa la yaalli oo waaxida weeyaan iminka mushabihiina mutacadid weeyaan mushabahun bihigiina waaxid weeyaan tashbiihu taswiya kaasoo kale la yidhahda faqrigu waa foolka admucuna waa ilmada labadaasiba waa mushabah soo maahayn la'aaliduna maxay noqonaysaa kelmaddaa la'aalidihi mushabbahun bihigiiba iyaduna noqonaysaa oo kaasina mutacadid buu noqonayaa kaasina mutacadid buu noqon karaa sidqu lxabiibi waxaali kilaahumaa kallayaali wuxuu doonayaa inuu yidhaahdo sida aynu arkayno aniga iyo saaxiibkay labadooduba waxay noqonayaan maxay oo kale sidqulxabiibi ninkaa aan jecelahay buu leeyahay dhafoorkiisu iyo waxaali aniga xaalkaygu kilaahumaa kallayaali wuxuu doonayaa ninkanuu jecel yahay inuu yidhaahdo waanu kala war la'nahayoo anna waan jecelahay isna wuu ineceb yahay saasuu doonayaa inuu yidhaahdo waayo anigu waan jecelahay jacaylkii aan jeclaa aawadii ayuu xaalkaygii iyo mooraalkaygiiba habeen noqday habeen baan ku jiraa buu leeyahy ninkaa jacaylkaan jeclaa aawadii waan waayeeyo waayidii aan waayey ayaan habeen ku jiraa xaalkiisii habeen buu noqday sow maaha isagu hadduu jecel yahay dhafoorkiisu madow muu noqon lahaa dadku halku k ciradu ugu soo hordegdegtaa waa dhafoorada dhafoorada laga hor ciroobaa kolka hadduu jecel yahay dhafoorkiisu madow muu noqon lahaa waa maya wuu ciraysan lahaa isagana dhafoorihii madow bay weli yihiin oo may ciraysanin werwerba ma hayo buu leeyahay anigana xaalkaygiiba habeen ah waad aragtaa wuxuu yidhi kan kalena wafaqruhu foolkiisu fii safaa'in xagga saafi ahaanshaha iyo wa admucii ilmadaydu kala aali waa jawharta oo kale isagu waa nin foolku saafi ahaanshaha waa lu'lu oo kale bui foolkiisu muxuu uga jeedaa nin foolka goormaa laadk la arkaa markuu ruuxu qoslayo saw ma ahayn wuxuu doonayaa isagu qosolka unbuu dhagdhag tahayaayo foolal yaryaroo jawhar moodo unbaad mar kasta ku arkaysaa anigana buu leeyahay markaan waayey ilmadunbaa saa iiga daadanayso ilmo saafiyood jawhar moodo unba anna saa iiga qubanaysa buu doonaya inuu yidhaah sidqulxabiibi xabiibka dhafoorkiisu iyo waxaali aniga xaalkayga kilaahumaa labadooduba kalayaali waa habeenada oo kale wafaqruhu foolkiisa fii safaa'in xagga saafi ahaanshaha iyo wa admuci ilmadayduba kala aali waa jawharta oo kale halkanna wuxuu doonayey inuu noocaa hadalka u dhigo noociina uu ku guulaysto waad aragtaa sumiya bidaalika waa lagu magacaabay magacaa litaswiyati simidda fiihi dhexdiisa lagu simay bayna almushabbahaati ee mushabbahun bihiga maxaa lagu simay maxaa lagu simay musha- mushabbahaadii badnayd ee meesha yaallay ayaa mushabbahun bihi keliya loo sameeyey oo lagu egeeyey oo lagu simay ka afraad tashbiihuljamac baa la yidhaahdaa tashbiihuljamcu waa kii hore cagsigiiyo waa mushabbahoo mufrad ah mushabbahun bihigu inuu mutacadid noqdo mushabbahuna mufrad mushabbahun bihiguna mutacadid wahwa an yatacadad almushabahu bihi mushabahu bihigu inuu tiroobo weeyaan duuna almushabahi mushabahu isaguna tiroobin ka qowlihi shaacirka qowlkiisaba weeyaan kaana maa yabsimu inuu ka qoslayaad moodaa can lulu'in jawhar inuu ka qoslayo munadadin la taxay welibana aw beradin berad inuu ka qoslayo xabat lghamaam aw aqaaxin geedkii aqaaxa la odhan jiray inuu ka qoslayaabad moodaa waxaa jira haddaba ninkani wuxuu mushabah ka dhigayaa maxay fool buu mushabah ka dhigayaa fool foolalkaasaa mushabaha foolalkii mar wuxuu ku shabahay lu'lu buu ku shabahay oo mushabbahunbigu waa lu'lu jawhar buu ku shabahay foolalkii haddana mar labaad wuxuu ku shabahay bered xabatulghamaam baa la yidhahda xabatulghanaam hamaam dee waa foolalka unbuu wegyahay beredkaas inuu ku inuu ka inuu isna ka qoslayo ayaabad moodaa aqaaxu waa geed yar oo isaga runtii aynaan aad u garanaynin weeyaan aqaax waa geed laakiin geedkaa sababta ay dee ilkaha ugu egeysiiyeen iyagaa garanaya waxaa laga yaabaa welibana geedkaasi midhaha uu dhalo oo kale inuu noqonayo taasaa foolalka laga yaabaa inuu midhihiisaasi ay ku dhowaadaani geedkaa luqadhowidiisa ama soomaali ahaan iyo waddankeena inuu ka baxa toona ma oginoo aqoonu ma lihin kaanamaa yabsimu wuxuu ka muusoonaya can lu'lu'in lu'lu buu ka muusoonaya lu'lua oo munadadin la taxay ilkaha ayaa saa u taxan saw ma aha lu'lu taxan baabad moodaa inuu ninkani ka qoslayo aw beredin bered buu ka muusoonaya aw aqaaxin aqaax buu ka muusoonaya buu ku leeyahay sumiya waxaa lagu magacaabay bitashbiihi ljamci tashbiihu ljamc baa lagu magacaabay liljamci baana loogu magacaabay jamcinta bayna mushabbahaatin bihaa mushabbahaatun bihaaga la jamciyey halaatin ee saddex ah meel qura mushabbaha mushabbahaatun bihaa saddex ah ayaa meel qura layskugu wada keenay buu leeyahay waa mushabbahaatun bihaa maxaa haddaba cagsiya mushabbahaatun bihaaga iminka saddex buyna yidhiye waxa suurtagal ah in mushabbahaatun bihaagu ay saddexda ka yar yihiin ay laba noqdaan waa iska suurtagal wa ka qowlihi shaacirka qowlkiiba weeyaan muxuu yidhi shaacirkaasi marat binaa ra'du duxaa taxki alghazaalata waalghizaal marat binaa waxaana soo maray ra'du duxaa cadeediisa barqinkii sarreeyey ee aadka irtifaaciisu u sarreeyey ayaana soo maray buu leeyahay taxkii waxayba u eg tahay duxadaasi alghazaalata ayay u eg tahay iyo waalghizaal labadoodaba way u eg tahay buu leeyahay haddaba waxaa jira waa jamac iyo mufradun bay isku yihiine iminka ra'du duxaa mushabbaha waa dee damiirka taxkiir ku jira ayaa mushabaha mushabahun bihigiina waa ghazaalo iyo ghizaal bay kala yihiin labadaasina waa labadii mushabahun bihi mushabahun bihigii iminka halaasa ma ahayn sidii halka hore aynu ku soo marnay itnayn weeyaan maadaama waktigu inagu yar yahay waxba waynu iska dhaafaynaa tamaariinta sidii horeynu uga uga shaqayn jirnay uga shaqayn mayno idkur axwaala darafayi tashbiih fii ma yati fii ma yaati inuu isagu kaaga shaqaynayaana waa macquul iska soo dhaaf almabxath alraabic mabxadka afraad fii taqsiimi tashbiih tashbiiha iyo qaybihiisa ayuu ku saabsan yahay biictibaari weji shabah xagga weji shabah markaynu ka eegno iminka weju shabihii buu doonayaa inuu inooga qaybiyo wejhu shabahi wejhu shabahu huwa alwasfu wasfiga weeyaan alkhaasu ee khaaska ah alladii kaasoo yuqsadu loo qasto ishtiraaku darafayn labada daraf inay wadaagsadeen fiihi dhexdiisa kalkarami waaba deeqdaba fii naxwi khaliilunka xaatimin markaad khaliilunka xaatimin tidhaahdo khaliilka iyo xaatimku labadooduba maxay wadaagsadeen waxay wadaagsadeen wejishabah wejishabahasina waa deeqi weeyaan khaliilkanna waa deeqsi xaatimna deeqsi buu ahaa labada ninba waxay ka kooban yihiin maxay deeqsinimada ayay labaduba ka midaysan yihin khaliilunka xaatimin waa khaliil iyo xaatim weeyaan waad aragtaa labadoodiiba haddaba markaa uu ina yidhi huwa alwasfu alkhaas xaqiiqo wuu noqon karaayo iminka deeqdu khaliilna way ku jiraysaa xaatimna way ku jiraysaa waxaa laga yaabaa ima xaqiiqa kalbaasi fii qowlika zaydun kalasad wa ima takhyiilan kamaa fii qowlihi yaa man lahu shacrun kaxadii aswadu jismii naxiilun min firaaqika asfaru gabayaaga noocaas oo kale aba weeyaan dee xaqiiqo maaha kani muxuu yidhi yaa man lahu shacrun kaxadii aswado jismii naxiilun min firaaqika asfaru wuxuu sheeganayaa ninkii horeen soo marnay ee sidqulxabiib oo kale waa tabta ninkii oo kaleunba weeyaan yaa manka lahu isaga u ahaaday shacrun timo kaxadii dheeftayda oo kale ah oo aswadu madow ninkan madaxa madow oo buu leeyahay sida aniga xaaladayda oo kale xadigu waa dheefta nasiibka intaan u yeesho oo kale sida wuxuu sheeganayaa inuu isaga inuu isagu madow yahay qalbigiisii uu la madoobaaday ninkii ka tegey aawadii ninkan ka tegeyna madaxiisii inuu madow yahay taa ayuu sheeganaya taa ayuu sheeganayaa oo labadoodiiba waxay isku raaceen xaggii madowga ayay isku raaceen xaalkii iyo iyo timihii haddaba labada jaamica ka dhexeeya ama wejushabuhu muxuu noqonaya sawsawaad maaha xaalkiisiina waa madow timihiina waa madow laakiin madowgani maxaqiiqa timaha way ku jiraanoo waa la arkayaa soo maahayn xaalka madow maynu ku arki karnaa xaalka madow kuma arki karno xaqiiqo maaha haddaba kan oo kale waa takhyiil baa loo yaqaanaa ama xaqiiqo ha ahaado ama tayiil takhyiil ha ahaadee wejushabuhu waa labada darafba uu ku wada jiraa xaqiiquna ugu wada jiri karaa sida tusaaleheennan khaliilunka xaatimin oo kale mid unbuna ku jiri karaayo ka kalena khayaalkaagaa u samaynaya sida yaa man lahu xad shacrun ka xadii aswadu oo kale dee xadigu ma madoobaanaye wejhu shabahi wejhu shabahu huwa alwasfu wasfiga weeyaan alkhaasu gaarka ah alladii kaasoo yuqsadu loo jeedo ishtiraaku darafayn labada daraf inay wadaagsanayaan fiihi dhexdiisa kalkaranba weeyaan oo fii naxwi khaliilunka xaatimin kelmadda khaliilunka xaatiminaba wayanqasim waa qaybsamaya atashbiihu tashbiihu wuu qaybsamaya biictibaari weji shabah markii weju shabaha la cibreeyo ilaa tamhiilin shan qaybood buu uqaybsamaya may lix qaybood buu uqaybsamaya ilaa tamhiilin tamhiil tashbiiha tashbiihu tamhiiligu inuuna fududayn kitaabkeennii horema kusoo barateen ma fududa dee waad garanaysiin wahwa isaguna maaka weeyaan kaana uu yahay weju shabahi weju shabahu fiihi dhexdiisa suuratan suuro muntasacatan laga siibtay min mutacadidin mutacadid weju shabahu waa ka nooceeya buu yidhi weju shabhu waa suuro muntasaca oo mutacadid laga soo siibanayo suuradaa muntasacada markuu weju shabhu noqdo tashbiihu muxuu noqonaya tashbiihu tamhiil buu noqonaya waa ka qowlihi shaacirka qowlkii kitaabkeennii hore aynoo tafsiilinayay dee wama almar'u ila ka shihaabi wa daw'ihi yuwaafii tamaama ashahri uma yagiibu wama almar'u maaha ruuxu ilaa ka shihaab xidiga oo kale mooyaane iyo wa daw'ihi iftiinkiisa yuwaafi waa muuqan wuu oofinaya tamaama shahri bisha dhammaystirankeega uma yagiibu intaa kadibna waa baxaya insaanka eeg mar'igan ma mar'i gaaraad moodaysa ashi waa jinsiye ruux kaste ayuu tilmaamaya ruux mar tilmaamo muxuu yidhi wama almar'u ilaa ka shihaabi wa daw'ihi ruuxu saw mar ma dhasho ilmo yaroo sabiya maaha saw muddo haddana ma soo koro saw haddana ninku nin weyn ma noqdo xoog leh oo kolkaa dee digdigta haya saw haddana odaynimo kuma noqdo iyo gabow iyo ducfi saw kadibna ma geeriyoodo ruuxa xaaladiisaasi waa mushabbah mushabbahubihiguna waa bisha bishu say ku bilataa iyadoo yar sow maaha sow haddana ma soo korto sow dayax ma noqoto tamaama sow haddana naqsigii dib uguma noqoto soo haddana ma dhama ma maba dee qarsoonto oo habeennimo maqnaato waa ruuxii geeriyoonayay oo kale kolkaas sidaynu garanayno xaaladdaa iyo xaaladda wejushabuhu dee waa xaalo waa suuradaa muntasice waxaa tirada badan laga soo qaatay ducfigaa lagu bilowday tamaamkaa barhtanka yaalla ducfigaa dib loogu noqday geeridaa iyo baaba'aa ka dambeeyey waxaasaa mid kasta ku jira waxa ayaa mid kasta ku jira wejushabuhu waa suuro muntasic min mutacadidan bayidkan kolkaynu eegno wama almar'u ruuxu maaha waa insaan oo dhan eh ilaa ka shihaabi shihaabka oo kale mooyaane iyo wadowihi shihaabka washka bahashii weeyaane washka bishiiye iyo wadowihi iftiinkiisa yuwaafi waa oofinayaa tamaama shahri bisha dhammaanteed uma yagiibu intaa kadibna waa qarsoomaya fawajhu shabahi wajhu shabahu surcatu alfanaa baabaca degdega ah weeyaan intazacahu shaacir gabayaagu waa ka soo siibtay min axwaali alqamari qamarka axwaashiisuu ka soo siibtay almutacadidati ee kala duduwan id yabduu waa muuqdaa hilaalan isagoo bil ah fayasiiru bedran dayax buu ku dambeeya uma yanqusu haddana wuu nusqaama xataa yudrikahu lmaxaaq ilaa yubaaba'aba uu tirtirmaa maxaaqan wuxuu uga jeedaa dee dayaxu inuu tirtirmo ilaahay baa inaga oge ma tirtirmo waynu ognihi waxaa jira maxaanku idhaahdaa qarsoonidii u qarsoomay ayuu tirtirka iminka uga jeedaa wa yusamaa waxaana lagu magacaabaa atashbiiha tashbiihan tamhiilan baa lagu magacaabaa tashbiihu tamhiil baa la yidhahdaa waayru tamhiilin hayru tamhiilna waa noqo wagayri tamhiilinna waa noqonaya waa tashbiih mufrad ba la yidhaha hayru tamhiilka wahwa isagu maaka weeyaan lam yakun una ahayn wejhu shabahi wejhu shabahu fiihi dhexdiisa suuratan suuro muntasacatan laga siibanayo min mutacadidin waxyuu kala duduwan nax wejhu kalbedriba weeyaan ninkan wejigiisu waa dayax oo kale wa ka qowli shaacir gabayaaga kale qowlkiisa weeyaan waynu soo marnay beydkani laa tadlubanna biaalatin laka rudbatan qalamu lbaliidi bigayri xaddin maqzalu waa gabayaaga noocaas oo kalea waxaynu ku soo marnay tashbiiha dimniga ah tashbiiha dimnigaasoo ma ahayn makeenii kalaynu ku marnay mid baynu ku baraynay wuxuu leeyahay laa tadlubanna weligaa ha doonanin biaalatin hub ha ku doonanin laka adigu aad leedahay rudbatan mansib weligaa xoog waxa ku doonin buu ku leeyahay qalamulbaliiq ninkan balaaqada leh qalinkiisuba bigayri xadin dheef la'aanunbu maqzalun meelaha ka sheekeeya ninkii balaaqada lahaaba waxba u waayey oo qalinkii wuu ku waayey adna waxba hoog xoog iyo hub ha ku raadsanin buu yidhi haddaba markuu leeyahy qalamulbaliiqi bigayri maqzi bigayri markuu leeyahay qalamulbaliiqi bigayri xadin maqzalu waa tashbiih dimniyadee oo qaybtan dambe waa burhaan oo kale sidaynu barannay qaybta horey burhaan oo kale u tahay tashbiih dimniya weeyaan laa tadlubanna biaalatin laka rutbatan ku heli maysid weeyaan daliilkuna waa maxay waa qalamu lbaliiqi bigayri xadin maqzalu kaasuu burhaan oo kale tashbiiha dimniga aad baad u garanaysid fa wejhu shabahi wejhu shabahu qilatu lfaa'ida waa faa'ida la'aanta walaysa muntazacan lagama soo siiban min mutacadidin mutacadid wa mufasal buu noqonayaa wejhu shabaha markaynu eegno mufasal wahwa mufasalku maa dukiraka la sheego weeyaan fiihi dhexdiisa wejhu shabahi wejhu shabahu naxu dabcu fariidin ninka fariida dabcigiisu ka nasiimi waa hawada oo kale riqatan xagga dabacsanaanta iminka wejhu shabahu sow ma sheegano oo riqatan maaha mar kastuu wejhu shabahu sheegan yahay tashbiiha mufasal baa loo yaqaanaa dabcu fariid ninkii fariid ahaa dabcigiisu ka nasiim waa hawada oo kale riqatan xagga dabacsanaanta mar kastoo wejhu shabahu sheegan yahay tashbiihu muxuu noqonayaa mufasal wayaduhu ninkan gacantiisu kalbaxri waa badda oo kale juudan xagga deeqda mushabihu iminka waa yadda mushabahubiguna waa baxriga wejhushabuhuna waa juudka sow juudku ma sheegno mar kastoo wejhushabuhu sheegan yahay tashbiihu dee waa mufasal wa kalaamuhu ninkan kalaamkiisu ka durri waa jawhartoo kale xusnan xagga quruxda xusnan kolkaynu nidhaahnona so wejhushabihi ma sheegno waa nacam wa ka qowli ibni ruumi ibni ruumi qowlkiisii weeyaan shabiihu lbedri xusnan wa diyaa'an wa manaalan wa shabiihu lghusni liinan wa qawaaman waictidaalan waad aragtaa shabiihu lbedri ninkani dayax buuba shabaha xusnan xagga quruxda buu ku leeyahay wa diyaa'an xagga nuurka wa manaalan xagga gaadhidda wa shabiihu lghusni laan buuba shabaha liinan xagga dabacsanaanta wa qawaaman iyo xagga taagnida iyo wactidaalan xagga ictidaalka iyo toosnida intaba laan buu ka shabaha buu ku leeyahy haddaba tusaalahan wuxuu usoo qaatay ibnuruumi aduu wejushabuhu inuu sheegan yahay unbaa muhimahe xataa hadduu mushabuhu xadfan yahay hadduu mushabuhu xadfan yahay wejushabuhuna sheegan yahay tashbiiha waxaa la odhanayaa un mufasal wejushabuhun aduu eeg iminka shabiihu shabiihu shabiihu lbedri kolkuu leeyahay mee mushabihi sow ma qarsoono lama qiimaynayo mushabihu inuu sheegan yahay mushabahu bihigu toona inuu sheegan yahay keliya waxaa la qiimaynayaa maxay wejushabuhun baa la qiimaynaya wa mujmalun mujmal buu noqonayaa mujmal mujmalku waa maxay bal joogay wahwa mujmalku maa laysa kadalika waxaan saa ahayn weeyaan waxa aan saa ahayn oo dhan baa mujmal la yidhahdaa naxw annaxwu fi lkalaam annaxwu naxwuhu fi lkalaami kalaamka waa wejushabu kolkuu xadfan yahay dee mujmalku waa wejushabu markuu xadfan yahay mufasalku markuu sheegnaa soo maahayn haddii wejushabaha la xadfo tashbiihu mujmal buu noqonayaa wa mujmal wahwa isaguma ka weeyaan laysa kadalika saas oo kale aan ahayn naxwu alkalaamu kalaamku annaxwu naxwuhu baan doonaya fi lkalaami hadalka xaggiisa kalmilxi waa milixda oo kale fi طacaami طacaamka milixdu halkay طacaamka u taagan tahay ayuu naxwuhuna kalaamka iyo hadalka u taagan yahay waad aragtaa iminka wejishabihi muu sheegan yahay wejishabihu muu sheegan yahay may ma sheegano wejishabaha oo wejishabahaasi waa maxay waa xagga wana xagga islaaxa weeyaan saw milixdu cuntada ma macaanayso naxwuhuna kalaamka ayuu macaaneeyaa sidaa milixdu ay naxwaha u macaanaynayso waa mu mujmil baa la odhanaya maadaamuu xadfan yahay wa ka qowlihi shaacirka qowlkiiba weeyaan inama dunya ka beytin nasajahu min cankabuutin inama dunya adduunyadani waa ka beytin guri oo kale oo nasajahu nasjuhu nasjigiisu iyo samayntiisu min cankabuutin cankabuud uu ka ahaaday waaba guri xoob caaro adduun kuwaba xoob caaro buu leeyahay xoob caaro xoobka caarada waa la garanayaa soo maahayn ma og tahay caarada sababtay ku dhimatay inuu gurigeegun yahay caarada haddaad ka fikirtid waxaa dilaa waaba gurigeegun waayo caarada guriga waxay ka samaysataa meesha labada wada ah ayay qaybtaana way ku tallaalataa qaybtaana way ku tallaalataa waxayna fadhiisataa labada wad meeshaa waddada ah waddada bartankeega ayay degtaa ayay guriga ka samaysataa gurigana maxaa loo samaystaa dhibaataha lagaga badbaado soo maaha oo ha ku difaaco kulaylka hakaa difaaco qabowga hakaa difaaco balaayada hakaa difaaco duga wax kastoo ku dilaya hakaa difaaco soo maaha maska haddaad eritid godkiisuunbuu kaa gali gurigiisuu gelaya dee wuu isku badbaadinaya caaraduna gurigeegu inuu badbaadiye ahayda ma garan wuxuu sabab ugu noqday haddii caaradu geedaha iskaga jirto ama meelaha iskaga jirto cidimayn aragteene markay guriga waddada ka samaysatay iminka hadday labadan labadan tiir ma arkaysa hadday caara ku wuxuu yidhi kii ogtaa ka hadlaya inama dunya waxaa adduunyada la yidhaahdaa ka beytin waa guri nasjuhu min cankabuut nasjigiisu iyo samayntiisu cankabuud iyo caaro xaggii ay ka ahaatay waa guri caara iga daa bu yidhi adduunkuba eeg mushabihii waad haysataa oo waa adduunyo mushabahubihigiina waad haysataa oo waa beyt mee wejushabuhu xagga ducfiga ayuu ka tilmaamayay sow ma ahayn xagga ducfiga iyo kownuhu sabab alhalaag sow maaha wejushabuhu kolkaa wejushabihii baa xadfan dee tashbiihani waa mujmal wa qariibun qariib buu u qaybsamayaa mubtadelun oo la dulaystay qariibka mubtad mubtadelkaa ma taqaana waa mar alla markaad mushabaha aragto mushabahubihiga toos inay maskaxdaada uga intiqaasho ay wejushabihii un tagto laba shay marka la isku shabaho mar maskaxdaadu way ka fikirtaa xaggay iskaga eg yihiin marna kama fikirtee si toosun bay u garataa xaggay iskaga eg yihiin marka ayna ka fikiraynin ma garanaysaa marka ayna ka fikiraynin si deg dega ay welibana u guurayso qariib mubtadala la yidhahdaa wejushabaha ayaa deeba ayaa qariiba wa qariibun qariib weeyaan mubtadalu mubtadala wahwa isagu maaka weeyaan yantaqil uu guurayo fiihi dhexdiisa adihnu dihnigu min almushabah buu ka guuraya ila almushabahi bihi buuna u guuraya mushabaha intuu ka guuro ayuu xaggee u guuraya mushabahun bihiga buu u guuraya min gayri ixtiyaajin kii oon loo baahanin ilaa shiddati nadarin daymo badanba loo daymo adagba looma baahnaanayo iyo wa ta'amulin fikir waa liduhuuri wejihi weju shabaha ayaa daahiraya baadi'a bad-in marka koobaadba buu ku leeyahay bad-iga horeba bilowgiisaba weju shabihii baa iska caddaanaya tusaale muuna inoo keenin wadaalika kaasi ka tashbiihi alkhadi bilwardi fi lxumra waxaad tidhi alkhadu dhabanku kalwardi waa ubaxa oo kale wardiga ubux waa wax dee sidaad garanaysa guduuda xaggeed iskaga shabahaysaa sow xumrada maaha ee markaaba waa la gara haddaad dhaban iyo wardi isku shabahdo carabta waa wax ka dhaadhacsan markaaba xagga la iskaga shabahaya dhinaca uu yahay waa qariib mubtadala waka tashbiihi lbadri waka tashbiihi alwajhi bilbadri fi lishraq walistidaara amaa wejigiibaa dayax ku shabahday haddii aad tidhaahdo wejhu fulaanin kalbadri oo kale waa dayax oo kale miyaan la fahmayn weju shabuhu xagu yahay muxuu noqonayaa weju shabuhu wuxuu noqonayaa dhade so xagga ishtiraaqa maaha iyo istidaarada dee markaaba waa la fahmaya si deg dega ayaa loo garanaya welibana wa ka tashbiihi lwejhi wejiga shabihiisoo kaleba weeyaan bilbedri bedriga lagu shabahayo fi lishraaq xagga wedhwedhka iyo walistidaarati xagga istidaarada iyo mudawarnimada waqad yutasaraf in lagu tasarufaa laga yaaba fi lqariibi kii qariibku aha in lagu tasarufaa laga yaaba bimaa shay loogu tasarufo yukhrijuhu ka saara can ibtidaalihi ibtidaalkii ila alqaraabati qaraabanimo u saara waxaa laga yaabaa wejshabihii in wax yar lagu biiriyo waxaa yaree lagu kordhiyeyna mubtadelnimadii inuu ka saaro oo gariib uu noqdo oo laga yar fikiro oo la yidhaha war xaggay iskaga egyihiin bal joogay ka qowli shaacir shaacirka qowlkiisaba weeyaan muxuu yidhi shaacirkaasi lam talqa haada alwajha shamsu nahaarina ilaa biwajhin laysa fiihi xayaau eg in wejiga cadeed lagu shabahaa miyuuna caadi ahayn mubtadel muuna ahayn wejiga in cadeed lagu shabahaa muuna qari si toosa maan loo fahmaynin weji haddii cadeed lagu shabo wejihu ka shamsi haddii la yidhaah soo xagga iftiinka iyo quruxda ma aha aad waa mubtadel buu ahaa laakiin ninkani wuxuu yidhi uun ilaa biwajhin laysa fiihi xayaa buu ku kordhiyey kolkaasaa la yidhi war bal joogay waa xaggee bal hadda macnaha dhegayso lam talqa lama kulmin haada alwajha wejigan aan arkayno lama kulmin shamsu nahaarina maalinteennan cadeedeedii lamayn kulmin buu leeyahy cadeedii maanta wejigan kuma dhicin quruxda wejigu cadeedu moogta inay wejiga yar bedesho wejigan weji cadeed arkayba maaha buu leeyahy lam talqa lamayn kulmin haada alwajha wejigan shamsu nahaarina maalinteennan buu kuleeyahay cadeedeedu ilaa biwejhin weji unbay kula kulantay oo laysa fiihi xayaa-un aan xishoonaynin ninkaa cilmi badan haddaad soo hor fadhiisatoo tidhaa ka warran sheekhan wax ku aqriya kaalay uu kaa aqoon badan yahay sow nin bilaa xishooda ma tihid eg waad og tahay inuu kaa aqoon badan yahay lakin waxaad tidhi sheekh kaale aan ku saxe eg nin bilaa xishoodaa tahay kolkaa kolkaa wuxuu tilmaamayaa cadeedani maanta waxay u soo baxday ninka iftiin badan de cadeedda laftirkeegii ninka iftiin badan kolkay usoo baxday inay iska xishooto sow maahayn ay sooba bixi weydo waayo wax ka iftiin badan baa meesha jooge saasuu idacaysanayaa inuu ninkani cadaadaba wejigiisani uu ka iftiin badan yahay kolkaa cadaadda laftirkeygii waa bilaaxay uu leeyahy ma xishoonayso waayo hadday xishoonaysa cadaadda wax isku falayso ma maantada mayna soo baxdeen kiyo ninkani jooga buu leeyahay lam talqa lamayn kulmin haada alwajha wejigan lama kulmin shamsu nahaarina maalinteennan cadeediisu ilaa biwajhin weji unbuu kula kulmay laysa fiihi xayaa-un xishood uun ku jirin intaa heer baa ka saartay ibtidaalkiiyo imikaba waad adeegtiin faina tashbiiha alwejhi wejiga in lagu shabaho alxasani ee quruxda badan bishamsi cadeeda in lagu shabahaa mubtadalun mubtadal weeyaan walaakin xadiid alxayaa xayaahan xadiid alxayaa xayaahan buu kuleeyahay uu ka warramay ayaa akhrajahu ka saaray ibtidaalkii ila algharaabati buuna u saaray oo iminka hariib buuba noqday tashbiihi hariib tashbiih tashbiihu alghariiba ayuu iminka soo booday sidaad arkayso waqad yukhraju min waqad yakhraju min alibtidaali ila algharaaba waqad yakruju waa ka baxaya min alibtidaal buu ka baxaya ibtidaalki waa dulaysigii dadkao dhan ay wada geranayeen ila alqaraabati qariibnimu u baxaya qariibku waa waxa dadku ayna wada garanaynin biljamci buuna ku baxayaa jamcin sababteed bayna ciddati tashbiihaatin tashbiihaad badan oo meel la iskugu keenay aawadood ayuu ka baxayaa ibtidaalkii uu qaraabo ugu baxaya waa ka qowli shaacir beytkan waynu soo marnay shaacirka qowlkiisii oo kale muxuu yidhi kaanamaa yabsimu can lu'lu'in munadadin aw baradin aw waqaaxin iminka tashbiihaasi dee mubtadel buu ahaa ibtidaalkii wuu ka baxay oo markii tashaabihi badan meesha la keenay mushabahun bihiyow badan marka la keenay qariib qariib buu noqday kaanamaa yabsimu waa ka muusoonaya can lu'lu'in lu'lu buu ka muusoonaya munadadin si fiixan loo taxay aw baradin xabatulqamaan buu ka muusoonaya aw aqaaxin aqaax buu ka muusoonaya intaaba uu ka muusoonayaa buu ku leeyahay iminka in foolka lagu shabaho lu'lu qariib mubtadala buu ahaa soo maahayn waxaan dambe loo keenay baa iminka qariib qariib ku kordhiyey qariib iyo qariib bay kala yihiin qariib waa wax dhow ee dadku wada garanayaan hariibkuna waa kayn dadku wada garanaynin aw amase biisticmaali shardin shardi lagu soo kordhiyoo la isticmaalay ayaa ka saaraya buu kuleeyahay maxay qariib qariibnimadii ama ibtidaalkii hariib buuna ka dhigaya shardi haddii lagu soo kordhiyo shardi lagu soo kordhiyey ayaa ka saari doona muxuu noqonayaa shardigaasi waa ka qowlihi shaacirkan qowlkiisa muxuu hi shaacirkaasi bal joogay cazamaatuhu mitlu الnujuumi sawaaqiban low lam yakun lifaaqibaati ufuulu waad aragtaa cazamaatuhu ninkan go-aankiisu mislu nujuum waa xidigaha oo kale sawaaqiban xagga waxdaloolinta xidigaha waxdalooliyoo kale weeyaan xidigaha waxdalooliya waynu naqaanaa waa kuwan ibliiska lagu soo tuuro dee kolka haddaba cazamaadkiisu sidaasoo kale ayay wax u dalooliyaanay uga tafaan buu ku leeyahay cazamaatuhu mitlu nujuumi sawaaqiban low lam yakun lisaaqibaati ufuulu low lam yakun hadduuna u ahayn lisaaqibaati kuwan waxdaloolinaya ufuulun dhicin kolkaa in cazmiga in shihaab lagu mushabah looga dhigo waa qariib mubtadela buu ahayo dadku wada yaqaaniin laakiin shardigan low lam yakun lisaaqibaati ufuula shardigaa uu isticmaaluu kordhiyey ayaa hariib ka dhigay oo ibtidaalkii ka saaray waayo low lam yakun lisaaqibaati ufuulun taasi macno dheeraaday keentay wuxuu yidhi ninkan cazamaadkiisi iyo go-aankiisu waa xidigaha oo kale xidigaha kuwa waxdalooliyo welibana soo saa inama odhanoo lama fahmin warkaa wuxuu yidhi un alla ilahay cazamaadkaa ka sarreeyaba xidigaha waayo low lam yakun lisaaqibaati ufuulun xidigahaasi haddayna dhacaynayna baktiyeynin ayuu ninkan go-aankiisu lamid noqon lahaaye xidigahaasi wayba baktiyaan ilay dabkooga u baktiyaayo meel buda ku joogsadaan ninkanna dabkiisu iyo go-aankiisu halkaan buu ka sii socdaa buu ku leeyahay low lam yakun lisaaqibaati ufuulun buu ku leeyahay cazamaatuhu cazamaadkiisi iyo go-aankiisu mitlu nujuumi waa xidigaha oo kale sawaaqiban ee waxdaloolinaya low lam yakun hadduuna u ahayn lisaaqibaati kuwa waxdalooliya ufuulun dhicin haddayna dhacaynin weeyaan buu ku leeyahay hadday dhacayaan maxay faa'iideynayaan naga daa وبعيد يا بعيد غريب غريبة تي غريب كان وحو كسو هرجيدا كان إما كسو دميني قريب كي مبتدل كابو كسو هرجيدا وبعيد غريبة وفوق يهو وتشبها أين دتك ودا غرانين أو لغو وريريابا إسلامتي بقى وغور رجيما غرانيسا إنما ذا كورن ليدي هم كالحلقة المفرغة إسلامتي تري لا يدري أين طرفاها إسلامتي سأقول غريب كان دي عربي استعمال جرتي إيغاس لكن آتو صالة لو سوقعتا إيه كده وبعيد بعيد ويان غريب أو غريبة وهو يسوق محتاجك أو باهده ويان في الانتقال كجورك من المشبه لك جوريو إلى المشبه به لو جوريو إلى فكر فكر بأباهي إيه ودقة نظر نظر دقيقة لخفاء وجهه وجهه سقرسون آوذي في بادئ الرأي باللوغ هراء وجهه ولمن وجهه قرسون يهي كقوله وشاعرك قول كيبو كليه شاعرك قول كي سوى كله تصالحان سوى قاضو والشمس كالمرآة في كف الأشل والشمس عدد بو يري كالمرآة ومرايض أو كله أو في كف الأشل ننقع أنتو أي نغنقاقسو كيف كيسي كجرت ولي بنا نحن دون يا إنو يرهدو ننكري عليادو سيئة مركي سوى ضحيسو ومدور سوى ماهين وذات النور سوى ماهين أشعاء يفلاري لا ضحي سوى ماهين فلارات انقباض يا انبساط بيكسي فوبا سوى ماهين mar waxaad moodaa fallaaruhu inay kugu soo goosanayaan marna waxaad mooddaa inay dib kaaga laabanayaan haddaba haddii ka warranin intuu cadowd istaagu muraayid weyn qaato uu kugu soo qabto saw mudawarkii meesha ma yaallo saw daatu nuur maaha saw ashica u saaxiib maaha ashicadaas inqibaad iyo imbisaad saw mala sidii wadda cadaadda laftirkeegiunba weeyaan waxa intaa u dheer kafkani waa ashal ashalka waxaa loo yaqaanaa ninkayna qacantu istaagin qacantaasaa u gariiraysa qacan engegii maaha engegii un maaha gacantu ay engegaysay waa gariir bay samaynaysaa kolkaa gacantu haddaba ay gariir samaynaysa maleelaa la yidhaha soomaaliga marka ay gariirka samaynayso gacantu ay sidaa leedahay cadeedii soo baxaysay oo kale weeyaan cadeedii soo ordaysay oo kale ay sidiisa samaynaysaa haddaba xaggay iskaga eg yihiin dee waa waa gariib baciida weeyaan lama wada garanayo washamsu cadeedu kalmiraati waa muraayada oo kale oo fii kafil ashal nin ashala gacanta ugu jirta war hadday muraayadi nin ashla gacanta u gasho baljoogay cadeedda xaggay uga egaanaysaa waxaan tiriyey oo dhan dee waa mudawar waa daatu nuur ashicay leedahay inqibaad iyo imbisaad midda kale tamawuj bay samaynaysaa cadeedda soo tamaj tamawuj ma samaysa soo kicideedan gacantan dhaqdhaqaaqaysana tamawuj mawjadayn bay samaynaysaa mawjadayn baa meesha kaga soconaysaa faina alwaja wejigu fiihi kan dhexdiisa huwa alhay-atu hay-ada weeyaan alxaasilatu ee xasishay min alistidaarati istidaarani waa wareega ka xasishay oo maca alishraaqi ishraaq micii ah iyo walxarakati dhaqaaq asariicati degdega almutasilati oo xidhiidhsan oo maca tamawuji ilishraaq ishraaqa mawjadayntiisa miciisa abuu ku leeyahay xataa taraa ilaayood aragtid ashucaaca shucaaca kaannahu yahumu inuu doonayo kalaad u arkaysaa bian yanbasida inuu imbisaad sameeyo xataa yufiida si uu ugu shubmo min jawaanibi daa'ira daa'iradan kale jawaanibteeda uma yabduu lahu waxa u muuqanaya inuu dib u noqdo oo fayarjicu ila alinqibaad inqibaad bu haddana dib ugu noqonaya wa xukmu weji shabah weju shabah xugun buu leeyahy waa muhim muhim muhim qaacidadaa yari wa xukmu weji shabah weju shabaha xukumkiisu an yakuuna fi lmushabahi bihi inuu mushabahun bihiga dhexdiisa noqdo weeyaan aqwaa mid xoog badan minhu weju shabaha uun ka xoog badan oo fi lmushabahi mushabaha ku jira masalatu alkuxli ma taqaaneen fi naxwa man ladi man aladi yacrif mas'alata alkuxli halkan waa masalatu lkuxli buu sheekhu isticmaalay naxwi ahaan masalatu lkuxli buu isticmaalay masalatu lkuxli waa masaladii ka wareerisay weeyaan nuxaadda aad bay masaladani uga wareerisay icraab ahaan iyo qaacida ahaanba waa masaladii nebigu isticmaalay calayhi salaatu wasalaam ayaamahan shawaalka kolkuu ka hadlayey shawaalka ma ahayna ayaamihii waxaan doonayaa muxaram bay ahayd soo ma ahayn muxaram maalmaheygii iska dhaaf waxaa kaluu ina yidhi wajushabahu saw mushabahana kuma jiro mushabahun bihigana kuma jiro soo labadaba kuma jiro waxa laazima buu ku yidhi qaacido ah inuu wajushabaha mushabahun bihigu xoog badan yahay waa intaa unba iminka haddaan labadaa farood isku shabaho oon xagga dherarka iskaga shabahayo dherarka huteebuu ka xoog badan yahay taasun baa mushabahun bihi kolkaa noqonaysa haddaan labadaa farood isku shabaho oon xagga gaabnida iskaga shabahana gaabnidu tay asal u tahay taasaa mushabahun bihi kolkaana noqonaysa daa'iman waxa waxa shardiya labada shay ee laisku shabahayo xagga laiskaga shabahayaa inuu mushabahun bihigu ku awood badan yahay haddaba day markaan wejigaygan shabahayo een dayax ku shabahayo nuurkana aan kaga shabahayo nuurku kuu ku xoog badan yahay ma wejigayga mise dayaxa dayaxa daa'iman waa nooca tashbiihana maqluub baa la odhanaya sidaa cagsigeed haddaad hesho waa tashbiih maqluuba wa xukmu weji shabah weju shabaha xukumkiisu an yakuuna inuu ahaado weeyaan fi lmushabahi bihi mushabahu bihiga dhexdiisa aqwa mid xoog badan minhu wajhu shabaha un ka xoog badan oo fi lmushabahi ku jira wailaa hadduu saa noqon waayo falaa faa'idata faa'idaba fi tashbiihi tashbiiha kuma sugno wax alle wax faa'iide ah uu tashbiihaasi yeelanayaaba ma jirto buu ku leeyahay almabxath alkhaamis mabxath khaamis ah fii adawaati tashbiih adawaatu tashbiihi adawaadka adawaatu tashbiihi ahi hiya iyadu alfaadun waa alfaad tadullu waxay ku tusinaysaa calaa macna almushaabaha macnaha mushaabahada ah bay ku tusinaysaa laba shay oo ishabahay bay alfaadani ku tusinaysaa kalkhaafi iyo waka'ana iyo wamithli iyo washibhi iyo wagayrihaaba weeyaan oo mimaa yu'addi waxa gudanaya ah macna tashbiihi tashbiiha macnihiisa kalmubaahaadba weeye iyo walmuxaakaad iyo walmushaabaha iyo walmumaathala iyo wanaxwba weeyaan wakadaa waxa lamida maa yushtaqu waxa la ishtiqaaqdo min lafday maathala washaabaha maathala iyo shaabaha waxa lamidkaa wax laga ishtiqaaqdo oo yumaathilu iyo yushaabihu iyo ah aw maa yuraadifuhumaa wax la macno ah oo lafa oo fangelaya muraadif u ah fil macnaa xagga macnaha wixii laga ishtiqaaqdo waa isku wada mid wey wahya iyada qad tuxdafu in la xadfaa laga yaabaa yaa la xadfayaa aadaadka in la xadfaa laga yaabaa mayna run ahayn wahya qad tuxdafu waa la xadfayaa naxu indafaca aljayshu jayshkii waa noqday indifaaca sayli siduu saylku u socdoo kale indafaca jindafaca aljayshu jayshkii waa socday indifaaca sayl siduu daadku u socdoo kale kolkaa kan difaacay sayl bay hayda ma garanaysaa labada indifaac baa la isku shabahayay kaafkii baa meesha laga saaray ay kan difaacihi walaslu waxa asala fi lkaafi kaafka iyo wamithli iyo washibhi an yeliyaha inuu la xidhiidhsado almushabahu bihi maxaa asala buu yidhi kaafka iyo iyo iyo mithlu iyo shibhi iyo inay maxay galaan mushabahu bihiga iyagu galaan oo zaydun kalbedri baad odhanaysaa laakiin waa asal un baa yuna yidhi khilaaful baa dhacee hadda la soco khilaaful asal baa dhaca oo iyagani mushabahu bihiga inayna galin baa laga yaabaa mararka barhkood waa ka qowlihi shaacirka qowlkiisii oo kaleba weeyaan kaana turaya waxaabad mooddaa ururka raaxatun calaa calbaa bad mooddaa tashburu taakinaysa addujaa habeenka madow litandura si ay u eegto daala leylu habeenku inuu dheer yahay am qad tacarada ama inuu dee tacarud samaynayo loo soo banbaxayaba oo subaxdii usoo banbaxayso iminka an yeliyaha almushab cafwan waan sadartamay leed waalaslu fii kaana kaana waxa uu asala iyo washaabaha iyo wamaathala iyo wamaa yuraadifuha intaana waxa uu asala an yeliyaha inuu ku xidhiidhsado la xidhiidhsado almushabbah intaana maxaa la xidhiidhsado buu ina yidhi mushabbaha waa ka qowlihi qowlkiisa kaana suraya urarka raaxatun calaa calbaad moodaa tashburu taakinaysa adduja habeenka madow litandura si ay u eegto daala leylu habeenku inuu dheer yahay am qad tacarada iyo inay subaxda usoo banbaxayso iminka kaanadu maxay gashay asraya oo mushabbaha soo mahayn ururka maxaa la moodaa raaxatun de raaxada mushabbahun bihiya kolkaa kaana iyo waxay galaan iyagu mushabbaha kaafkiyana waxay galaan mushabbahun bihiga way iska soo horjeedaan wakaana tufiidu waxay faa'iidaysaa atashbiiha tashbiih idaa kaana khabaruhaa khabarkeegu markuu yahay jaamidan jaamid naxu caliyun kalasad caliyun halkaa muxuu yidhi tusaalaha tusaalaha muxuu idin yidhi ha waa kuwii waa kuwii ansixi jirnay weeyaan kani ma laba dhan allah idiin naxariisto ayahay baxriguba mircatu saafix inay tahay halkaa waad aragtaa watufiidu shaka bay faa'iidaysaa idaa kaana khabaruhaa mushtaqan naxu kaanaka faahimun kaana haddii khabarkii kaana uu mushtaq noqday shaki bay kaanaka faahimun tashbiih maaha iminka wa waa shaki kaanaka faahimun waan shakisanaya inaad fahma leedahiya in kale ayay ka dhigan tahay meelahani kitaabkani meelahan kutubta balaaqada waa la dheeryahay kutubta balaaqada wax badan ayuu intaa yar la dheeryahay iska ilaa ku baraaruga wa ka qowlihi shaacirka qowlkiisa oo kaleba weeyaan kaanaka min kulli nufuusi mudakabun faanta ila nufuus faanta ilaa kulli nufuusi xabiibun kaanaka waxba lagu moodaa buu yidhi min kulli nufuusi nafafka oo dhanba murakabun in layskaga kaa keenay waxaad u eegta uu shakisan yahay malaha abuurkaaga waxa adduunka naf joogto oo dhan ayaa laga soo qaaday oo naf yarba qayb baa laga soo qaaday kolkaa adiga adduunkao dhan baa ku jeceloo ma nin baa naftiisa nici nin naftiisa nacaya miyuu jiraaba waa maya dee nufuus nufuustoo dhan baa abuurkaagii laga soo qaaday oo kana in yar kana in yar kana in yar dadkoo dhan ba dee naftiisii baa tahay buu le dadkoo dhan ba saasay ku jecel yihiin kaanaka waxba lagu moodaa min kulli nufuusi nufuusta oo dhan murakabun in layskaga kaa sameeyey faanta adigu ilaa kulli nufuus nufuusta oo dhan xaggooga xabiibun waa lagaa jecel yahay waa shakigii kaanadaasi waayo khabarkii baa murakabun oo mushtaqa waqad yugnii inuu ka kaafiyaa laga yaabaa can aadaati tashbiihi aadaatu tashbiiha in laga maarmo ficlun ficilna uu ka maaransiiyo dadka oo yadullu calayhi tashbiiha ku tusinaya walaa yuctabaru aadaatan aadaadna looma cibraynayo ficilkaa kolkaa aadaad laga dhigi maaye isagu waa iska ficil aadaadkii buuna kaaga filaabay fain kaana alficlu hadduu yahay lilyaqiini yaqiin afaada wuxuu faa'iideeyaa qurba almushaabaha mushaabahadu inay dhowdahay naxwu falamaa ra'awhu markay u maleeyeen caaridan caarid markay u maleeyeen mustaqbila awdiyatihim oo wa- awd- togoogii soo qaabilay ayay qaaluu yidhaahdeen haadaa caaridun mumtiruna haadaa caaridun mumtiruna iminka ra'aadu mayna afcaalulquluub ahayn ee afcaalulyaqiin buyna yidhi soo ma ahayn waa afcaalulquluub oo welibana afcaalulyaqiin ka sii ah falamaa ra'awhu markay ku ogaadeenna waa la odhan karaa ku ogaadeen oo iminka yaqiintanu isagu sheegayo ogaanshayn laga dhigo weeyaan falamaa ra'awhu markay ku ogaadeen caaridan markay ku ogaadeen mustaqbila awdiyatihim kolkaa ra'owhu ha'dan iyo caaridka ayuu tashbiih ka dhexeeya u dhexdooda ka guntan yahay ra'aadaasana inagaga filan waa ficlulyaqiin ra'aada ayaa inagaga filan oo ficlulyaqiin ah waad aragtaa falamaa ra'owhu caaridan mustaqbila awdiyatihim qaaluu haadaa caaridun mumtirunaa wanaxu ra'aytu dunya adduunyada waxaan u arkay saraaban inay tahay buu ku leeyahay saraab dhallan habaabis hardaalan oo dadka aad u khayaamaysa iminka addunya waa maxay waa mushabbih sow maaha saraabanna waa mushabbahun bihigii ra'aadaas ay nagaga filantee wain kaana alficlu hadduu yahay lishaki shaki afaada wuxuu faa'iideeyaa bucdaha mushaabahadu inay aad u kala fog tahay naxu idaa ra'aytahum mar alla markaad indhaha saarto xasibtahum waxaad u malayni lu'lu'an lu'lu mansuuran la faafiyey iminka mushabbihu waa humta sow maaha mushabbahun bihiguna waa lu'lu'a sow ma aha xasibaduna waa afcaalu shaki waana de ficilkii aadaatu tashbiiha inagaga filaaday culimmada kale balaaqadu waxay yidhaahdeen xasibada aadaatu tashbiiha bal hadda kitaabkeennii kale dib ugu noqda isagu wuxuu ku leeyahy waa ficil aadaatu tashbiiha kaaga filaaday aadaadna u ictibaarinaysid buu ku leeyahay culimmada kale iyaga lafdigin laftirkiisa aadaad loo ictibaarinayay wanaxu xasibtu lfiila maroodiga waxbaan u maleeyey jabalan buur inuu yahay wa ka qowlihi waa shaacirka qowlkiisa qowmu nimankani waa qoom idaa labisuu duruuca duruucda markay xidhaan labistaha xasibtaha waxaad u malayni suxban daruuro inay yihiin musaradatan mu yidhi calaa aqmaarin musaradatan mu yidhi soo mahayn musaradatan iminka halkaa waxaan u malaynayaa ma ma isku maan isku wada raa- raacsannahay halkaa musaradada maan isku raacsannahay musaradada الرحمن الرحيم قوم إذا لبسوا الدروع حسبتها سحب مزردة على أقمار
soo beydka abraahimku inoogu joogay
قوم وقوم بو ليهي نمانكني قوم وقوم قوم وقوم بو ليهي نمانكني إذا لبسوا مر الله مركا أي حدان الدروع الدروع لمركا أي حدان حسبتها وحبض أم لينيسا سحبا ضرورة إني يهين musaradatan liqaya calaa aqmaarin dayaxyow ninkani niman buu tilmaamayaa markay dagaalka u dhaqaaqaan wax kale ma moodid sida ay u boodayaane waxaad mooddaa buu leeyahay markay diricdaa dagaalka xidhaan daruuro ayaad mooddaa daruurahaasina liqaya dayaxii cirka ku yaallay kolkaa dayaxan cirka ku yaalla ay liqayaan waa ciidanka ka soo horjeeda madaxweynahoogii iyo raggoogii sarsare ayuu aqmaar ku jamciyu dayaxya ka dhigay raggaasi waa noocaasuu leeyaho noocaasaad u fahmaysaa haddaba tusaalaha waxaynu u jeednay majaaska ayaynu baadhaynay baan filaya gaar ahaanna waxaynu eegaynay ficil aadaatu tashbiiha kaa maaransiinaya ama aad kaga fi- kaa kaa kafaynaya ficilkaasi waa xasiba haddii uu danni faa'iideynayana bucdi buu faa'iideeyaa mushabbihiiyo mushabbahunbihiga dhexdooda udhexeeya kolkaa xasibtaha suxuban kolkuu leeyahay wuxuu tilmaamayaa nimankaasi inay daruuro noqdaan inay aada u fog tahay oo dee nimankan dagaalyahankiihi mar lay geesinimadoodu meel kasta ha gaadhee dee ma noqon karaan daruur daruur ma noqon karaanoo xasibadaa faa'iideynaysa weli inay daruur noqdaan inay aad u fog tahay ayay xasibadu faa'iideynaysaa wayanqasim waa qaybsamayaa atashbiihu tashbiihu wuu qaybsamayaa biictibaari aadaatihi xagga aadaadka markaynu ka eegno ila tashbiihi lmu'akad tashbiih mu'akada ayuu u qaybsami wahwa tashbiiha mu'akadkiihi maa xudifat aadaatuhu ka aadaadka laga xadfo weeyaan haddii tashbiiha aadaadka laga xadfo mu'akad baa lagu tilmaamaa aadaadkii baa maqnaanaya aadaatu tashbiiha ahaa ka qowli shaacir ninka gabayaaga aba weeyaan anta najmun fi rifcatin wa diyaa'in tajtaliika alcuyuunu sharqan wa garba wuxuu yidhi ninkaa gabayaagiihi anta najmun niyahow xidig baa tahay fii rifcatin xagga sarraynta iyo wa diyaa'in xagga iftiinkaba xidig baa tahay buu leeyahay xagga sarraynta iyo xagga iftiinka tajtaliika waxaa ku daawanaysaa alcuyuunu indhaha ayaa ku daawanaysaa sharqan bari iyo wa garban galbeedba bari iyo galbeedba adun baa lagu soo eegayaa buu leeyahay xagga kolkaa caan caanba caanbaxan uu soo caanbaxay ayuu day xidig ka dhigayaa xidigga layskuma cidhiidhiyo oo lama yidhaha hebel wadaa iga qariyey hebel wadaa iga qariyey toona nin kastaaba meeshuu joogo unbuu ka arkaa wuxuu leeyahay haddaba nin kastaaba meeshuu joogay buu kaana og yahay kaana arkaya kaana dhegaysanayaa buu leeyahay anta najmun waxaynu u jeednaana anta najmun tashbiiha ku jira weeyaan waayo ninkani xidig laftirkii maahee xidig oo kale ayuu noqday anta ka najmi kolkaa waxaa jira mushabbihii wuu sheegan yaho waa anta mushabahun bihigiina uu sheegan yaho waa nejmiga weju shabihi waa sheegan yaho waa rafcada iyo diyaaga laakiin aadaadkii baa maqan anta ka nejmi halkuu ka odhan lahaa ayuu kaafkii aadaadka ahaa iska xadfay tashbiiha magaciisa mu'akad baa loo yaqaanaa jumhuurta ayaa tashbiih u taqaana mu'akad ah laakiin ninka sacdudiin taftazani la yidhaahdaa isagu wuxuu qabaa inuu anta nejmun oo kale isticaaro inay tahay isticaaru qabaa kolkaas sacdudiin kelmaddaa waa la keliyoobay isaga unbay kelmaddaasi u gaar tahay anta nejmun inay isticaaro tahay culimmadu ma qabaan isagaa qaba laakiin isaga laftarkiisu nin aqoonle weeyaan qaybtan balaaqada nin aad iyo aad ugu sarreeyo weeyaan culimmadu waxay yidhaahdeen isticaarada waxa loo yaqaano sidaba labada daraf mar ley mid baa maqnaada soo saa may ahayn labada daraf ama mushabbahaa maqan ama mushabbahun bihigaa maqan hadduu mushabbahu maqan yahayna isticaarada maxaa la odhan jiray musaraxa hadduu mushabbahun bihigu maqan yahayna maxaa la odhan jiray makniya haddaba anta najmun sacdudiinow labadiiba way sheegan yihiine isticaarada qaybtee buu noqonayaa qayba la qaybu noqon miyay jirtaa waa maya kolkaa sacdudiina taftazani ayay kelmaddaasi u gaar tahay tashbiih baliiqa tashbiih mu'akada weeyaane sidaa uu sheegaya maaha isticaaro anta adigu najmun xidig baa tahay fii rifcatin xagga sarraynta iyo wadiyaa'in xagga iftiinkaba tajdaliika waxaana ku daawanaysa alcuyuunu indhaha ayaa ku daawanaysa sharqan bari iyo wa garban galbeedba atashbiihu lmursal qayb kale ayaa jirtuu tashbiihu u qaybsamo tashbiihulmursal waa xaggii aadaadka uun tashbiih tashbiihulmursala buu u qaybsamaya oo mu'akad iyo mursal waa xagga aadaadka sheegidda iyo xadfidda haddii aadaadka la xadfo isagu mu'akadkaa iminka aynu soo sheegaynay maaha haddii aadaadka la sheegana mursal buu noqonaya tashbiih mursala baa la odhanaya wahwa tashbiiha mursalkiihi maa dukiradka la sheego weeyaan fiihi dhexdiisa alaadaatu aadaadka ka aadaadku uu dhexdiisa ku sheegan yahay ayaa mursal loo loo yaqaanaa ama magaciisa uu noqonaya waa ka qowli shaacir ninka gabayaagaa qowlkiisa oo kale inama addunyaa ka beytin nasjuhu min cankabuutin wuxuu yidhi inama addunyaa adduunyadu waa ka beytin guri oo kale oo nasjuhu samayntiisu min cankabuutin cankabuut xaggeega uu ka ahaaday beytkan waynu soo marnay oo cashiradeenii hore kii shalay buuba malaha ahaa ayaynu ku soo maraynay kolka haddaba waxaa jira adduunyada gebigeegiiba ninkani xuub caaro ayuu ku tashbiihiyey waynagii tilmaamaynay xaggu kaga tashbiihiyeyna guriga sidaba waxa loo samaystaa had ku badbaadid oo damaacadeedda iyo kulaylada kaga badbaadid iyo qabowga iyo cadowgaba had kaga badbaadid baa guri loo samaystaa laakiin caarada waxeegii cagsi buu noqdayoo kay islahayd ad ku badbaadid unbay ku dhimatay sidaynu garanaynaan soo tilmaannay kolka adduunyaduna ninka dee badbaado u fahmaa inuu geeri kaga badbaadayo iyadaa ku dilaysa inama dunya ka beytin adduunyadu waa beyt oo kale mushabbihi waa addunya mushabbahun bihigiina waa beytkii aadaadkiina waa kaafka maadaamuu aadaadkii sheegan yahay tashbiihan magaciisu muxuu noqonayaa mursal buu noqonayaa wa min almu'akadi mu'akadkii hore waxaa ka tirsan maa udiifa fiihi ku loo idaafaynayo almushabbahu bihi mushabbahu bihiga ila almushabbah loo idaafaynayo wuxuu tilmaamaya wa min almu'akad buu yidhi sheekha intan yar khayr allaha siiya saniicaa yar waa laga fiicnaa inuu noocaa sameeyo oo tashbiiha mu'akadkaa markaynu maraynay ayay ahayd inuu yidhaah wa min almu'akadi laakiin tashbiihii mu'akadka aha markuu sheegay oo mursalkiina sheegay ayuu wa min almu'akadina yidhi idinku kiinu sidaa aan doonayuu yidhi saw maaha kiinaasa haddaba sax ah kaygana kaygan iyo qoladay raacsanba insha allah in tartiibka la ilaaliyo weeyaan waayo tartiibaaddu waa shan qaybood mantiqaynu ku arki doonnaa insha allah nooc baa jira kolkaad wax sheegaysid aad u tartiibinaysid wa min almu'akadi mu'akadka waxaa ka tirsan aniga ay raacsan idinka ay raacsan waa gartay wa min almu'akadi mu'akadka waxaa ka tirsan maa udiifa mid la idaafaynayo fiihi dhexdiisa almushabbahu bihi mushabbahu bihiga ila almushabbah mid loo idaafaynayo tashbiiha mu'akadkaa waxaa ka mid a mid mushabbahun bihiga mudaaf laga dhigo mushabbihiina mudaafun ilayhi looga dhigayo tusaaluhu muxuu noqonayaa waxaynu naqaanay inuu mushabbahun bihigu xagga dambe mara saw maahayn mushabbihuna xagga hore saw maahayn iminka mushabbahun bihigii baynu xagga hore marinaynaa mushabbihiina xagga dambaynu marinaynaa aadaadkiina waynu xadfaynaa mu'akad buu durta waa noqdee ma arkaysaa kol haddaynu aadaadkii xadafnay mudaaf iyo mudaafun ilayhina waynu iskaga dhigaynaa xagga balaaqada tashbiiha waxaa loo yaqaanaa tashbiih kalujaynilma tashbiih kalujaynilma baa la yidhahdaa kolkaa khayr allah siiya kitaabkeenani tashbiiha kalujaynilma magacaasi hadda sharax buu u baahnaan lahaa sababtii loogu bixiyey unbuuba tusaale inoogu soo qaaday tusaalahan soo socda waa sababta lujaynulma loogu bixiyey wuxuu yidhi ninkani والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء waxaan filaya kollaba ree andalus buu ahaa waayo nimanka inta badan wasfiga caanka ku ah ayay ahaan jireen wasfu dabiica nimankaasaa ku caan baxay oo luqa alcarabiya marka la joogo iyagaa loo yaqaanaayoo loo daayey ninkani casarkii buu soo baxayo buuraley buu yimid ama buuraley ha ahaato aduu dhirley buu yimid meelaha buuraha iyo dhirtu casarkii markay walwalku soo rogmado ama laydhu markay soo dhacdo dhirtaasi ciyaar bay samaysaa dabaysha ayaa ciyaarsiisa kolkaa taasuu arkayoo markaasuu yidhi wariixu dabayshu buu yidhi tacbasu waxay ku ciyaartaa bilqusuuni laamaha ilan dabayshuna way ciyaartaa buu yidhi oo laamaha ayay ku ciyaartaa garoonkii dabayshaba laamuhu ka dhigay waqad jaraa walxaal qad jaraa uu tegayo dahabu lasiil galabtii dahabka oo kale ahayd buu ku yidhi calaa lujaynilmaa biyihii fidada oo kale ahaa uu ku tegayo labadan kelmadoodba eeg dahabu lasiil asiilku waa galabta oo bukratan wa asiilan buu ilahay yidhi subxaanahu watacaala alasiil waa gelinka dambe kolkaa galabtii dahabka oo kale ahayd kolka ayaa mushabaha macnaha markaasaa ku macneeyo asiilka ayaa mushabaha ee galabtii dahabka oo kale ahayd baan ku yidhi yaa mushabaha asiil yaa mushabahun bihiya dahabka ayaa mushabahun bihiya aadaadkii mee wuu xadfan yahay mushabahun bihigii xaggaynu marinay xagga horeynu marinay maxaynu ka dhignay mudaaf baynu ka dhignay mushabihiina xagga dambaynu marinay mudaafun ilehina waynu ka dhignay calaa lujaynilmaa biyihii fidada oo kale ahayd kolkaa galabtii dahabka oo kale ahayd wuxuu leeyahay galabtu inta badan qurux gaaray leedahay gelinka dambe wuu ka qurux badan yahay oo gelinka hore waxaa laga yaabaa inay dabaylo jiraan inay jiraan cadeed kululi inuu jirto xataa siigaduba ma kacda casarkii inaad og tahay mooyaane sidai gelinka hore u kacdo iyo sidai gelinka dambe u kacdaa way kala duwan yihiin kolkaa galabtu aad bay u qurux badan tahay waanaad og tahay oo laydhadhkan yaryareen iminka naqaanee kaladhada kale leh ee marka la sii daayo waxaanay ku dhex jiraanba kaladhkaa un ku soo saara noocaas oo kale weeyaan ubaxa markay cadaaddu ku dhacdo cudu cadaadda laftarkeegu way isbedelaysaa oo ubaxaa bedelaya waayo iftiin qawiya ma wadato cadaaddu casarkii iftiinkeegu waa daciif markuu ubaxaa ku dhaco hadduu huruud yahay iftiinkiiba hur huruud buu kula noqonaya miyiga markaad tegtid kolkaa waa dahab oo kale galabtu kolkaa dahabulasiil waxa tegaya buu leeyahay dahabulasiil galabtii dahabka oo kale ahayd xagga quruxda calaa lujaynilmaa welibana biyihii fidada oo kale ahaa dushiisa biyahan muxuu ku tilmaamaya caddaan biyaha inay way cad yihiin yidhaahdo ayuu doonayey kolkaa biyuhu waa fido oo kale tarkiibkan dambena yaa mushabaha maabaa mushabaha ayaa mushabahun bihiya lujayn baa musha- mushabahun bihiya lujaynkii xagga dambe mari jiray xaggeen marinay xagga hore maxaynu haddana ka dhignay mushabah mushabi mudaaf baan doonaya mushabihiisiina mu- mudaafun ilayhi baynu uga dhignay calaa lujaynilmaal haddaba tashbiiha lujaynulmaal la yidhaahdo culimmadu waxay ka soo qaateen waaba beydkan beydkan laftarkiisa weeyaan waayo haddii kale waxaynu odhan lahay tashbiihii lujaynulma ahaa unba laga odhanaya iminka kolkaa tacriif buu kaaga baahnaan lahaa kolkaa beydka ninkan ayaa la arkay kiyo mushabbihii xagga dambe la mariyey mushabbahun bihigiina xagga hore la mariyey mudaaf iyo mudaafun ilayhina la iskaga dhigay kolkaa isagunba magac looga dhigay haddaba culimmadu dee inta badan way wa- waxa- waxaynu arkaynaa dahabulasiil mayna soo qaadanin ee la soco dahabulasiil mayna soo qaadanin laakiin lujaynulma bay soo qaateen waayo labadan midab xaqiiqaday u kala dhow yihiin casarkii dahabka oo kale ahaa kolkaad tidhaahdo dee dad badani ma fahmayaan casarku xagguu dahabka uga egyahay laakiin biyihii fidada oo kale ahaa kolkaad tidhaahdo fidadu waa wax cad marka la dhalaaliyo biyuhuna way cad yihiin oo caddaan buu ku sifaynaya waa laba midab oo labaduba dadku garanayaan mid kastaaba inuu cad yahay uu nadiif yahay baa la garanaya si fudud baa haddaba loo fahmaya calaa lujaynilmaa kolka la yidhah dahabulasiilna si fudud looma fahmayo haddaad tidhaahdid dahabulasiilba waa tashbiihan aynu hayne culimmadu may magaca dahabulasiil ka dhigaan maxay lujaynulmaa un uga dhigeen waxa lagu leeyahay kanaa fahamkuu fudud yahay markaasay